galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ooda kaga imaanaya washington waa galab arbaco ah bisha meyna waa afar iyo labaatan sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaabanaya lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrbaan iyo boggeena v o a somali dot com idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mida warbixin ku saabsan doorashada berri la filaya in ay ka dhacdo puntland xilli xiisadaha ka dhexaysa siyaasiyiinta gobolka nugaal ee diidan doorashada iyo dowladda siciid cabdulaahi dani ay cirkaisku sii shareerayso lixdan iyo toddobadii ka bacdi maanta waa maalin taariikh oo kala goysa ummadda soomaaliyeed ay ka gudbayso iyo guud ahaan reer puntland reer puntland si gaara waxay uga dhigan tahay maadaamay awl ahaayeen hooyada federaalka waxay uga dhigan tahay inay noqon doonaan aabbihii dimuqraasiyadda oo ummadda soomaaliyeed oo dhan waxaa kaloon idiin haynaa carwo buugaagta lagu soo bandhigayo oo maanta muqdisho ka furantay sanadkan waxaa diiradda carwada buugaagta muqdisho ay saari doontaa ee aasaaska akhriska khaasatan akhriska aan waxbarashada iskuuliga oho waajibka ahayn dhaqankaas in la baraarujiyo oo la baahiyo oo akhrisku uu noqdo wax damaashaad iyo si raaxa leh qofka uu maskaxdiisa u baro waa ta koowaad waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan saamaynta ay ku reebeen daadadkii ku dhuftay beledweyne qaar ka mida dadka nugul qodobadaasi iyo kuwa kale oo caalamkii soomaaliya ku saabsan ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waan idiin aqhriyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gudoomiyey shirka golaha wadatashiga qaran ee dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada oo maanta ka furmay xarunta madaxtooyada soomaaliya sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada shirkan ayaa looga arinsanayaa xaaladda amniga dalka gaar ahaana wejiga labaad ee dagaalka ka dhankaha kooxda al-shabaab dhammaystirka deencafinta iyo dhaqangelinta heshiisyadii horey ay u gaareen golaha wadatashiga qaran shirka waxaa ka qayb galaya madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe shirkan ayaa waxaa ka maqan madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani oo khilaafu kala dhexeeya dowladda federaalk maamul goboleedka puntland ayaa sagaalkii bishan janaayo ku dhawaaqay in maamulka uu dhaqmi doono sidii dowlad madax bannaan inta laga dhammaystirayo dastuurka kumeel gaarka ee soomaaliya war-saxaafadeed xilligaasi kasoo baxay puntland ayaa lagu sheegay in qodobka ee dastuurka federaalka uu waafaqsan yahay qodobka afraad ee dastuurka puntland farqadiisa saddexaad uu puntland xuquuq u siinayo inay u dhaqanto sida dowlad madax bannaan sarkaal ruush ah ayaa arbacadii sheegay in gobolka belgrod ee ku yaala xuduudda uu la leeyahay ukrain ay habeen hore weerar ku qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn gudoomiyaha belgrod vayeslev galadkof ayaa ku sheegay bartiisa telegaraamka in dhismayaasha maamulka iyo kuwa la degan yahay ay waxyeelo soo gaartay balse ma jirto buu yidhi cid wax ku noqotay gadkof ayaa sheegay in difaaca hawada ruushka ay soo rideen inta badan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn weerarkan ayaa yimid maalin kadib markii ruushka uu sheegay inuu hakiyey weeraro dhanka dhulka oo ka dhacayay isla goobtaasi ruushka ayaa ku eedeeyay weerarkan inay ka dambeeyeen qaswadayaasha milatariga ukrain halka yukrainna ay ku dooday inuu ahaa kacdoon ka dhana kriminalka oo ay wadaan xisbiyada ruushka wasiirka difaaca ee ruushka sergey shahugu ayaa sheegay in ruushka uu si deg deg ah oo aad u adag uga falcelin doono weeraradan dheeraadka ah ee ka dhacaya dhulka ruushka madaxweynaha iiraan ibraahim ra'iise ayaa talaadadii shalay la kulmay dhigiisa indonesia jako widodo booqashada oo ujeedkoodu ahaa xoojinta xiriirka dhaqaale ee u dhexeeya labada dal ee muslimiinta u badan iyadoo ay sii kordhayso xiisadda juqraafiyadeed ee caalamiga ah widodo waxa uu ra-iisu ku qaabilay qasriga madaxtooyada ee ku yaala bogoor oo ka baxsan caasimada jakarta ra-iisu waxa uu booqashadan uga jawaabay martiqaad widodo uu u fidiyey iyadoo induneisiya ay hiigsanayso in ay dadejiso soo kabashadeeda dhaqaale kadib xanuunka covid sagaal iyo toban iyada oo kordhinaysa waxyaabaha ay dibadda u dhuufinayaan booqashadan oo qaadan doonta laba maalmood ayaa la filayaa in ay sii qoto dheerayso xiriirka iiraan ay la leedahay induneisiya kadib markii labada dowladood ay soo gabagabeeyeen wadaxaajoodyadoodii bishan gaar ahaana heshiisyo ganacsi oo labada dhinac ay danaynayaan labada hogaamiye ayaa goobjoog ka ahaa saxiixa heshiiskaasi iyo toban heshiis oo kale oo la gaaray talaadadii wadaxaajoodada u dhexeeya maamulka madaxweynaha dimuqraadiga ee maraykanka jo biden iyo sharci dejiyayaasha aqalka wakiilada ee jamhuuriyiintu ay hogaamiyaan ee ku aadan sare u qaadista xadiga deenqaadashada dowladda ayaa dib u bilaaban doona maanta oo arbaco ah wadahadalada u dhexeeya labada dhinac ayaa furmay talaadadii iyadoo aan wax horumar ah laga gaarin heshiis dhigaya in qasnada maraykanka loo fasaxo inay sare u qaado lacagta ay soo amaahan karta ama deysan karto oo hadda ah soddon iyo kow trilyan oo usii markaasi ay hadda u baahan tahay lacaga dheeri ah si ay dowladda u bixiso biilasheeda xogayaha maaliyadda maraykanka janet yellen ayaa ka digtay in wasaaradeedu ay lacag la-aani ku dhici doonto maalinta khamiista ee bishu ay tahay kowda juun taasoo ku qasbi karta dowladda inay bixin weydo deymaha lagu leeyahay maraykankana waxay gelinaysaa hoosu dhac ba-an iyo qalqal ku yimaada suuqyada caalamka aqalka ribulikaanka ay hogaamiyaan ayaa dalbanaya in maamulka biden uu ogolaado inuu dhimo qarashaadka federaalka lana gaarsiiyo heerkii uu joogay jamhuuriyiintu waxay sidoo kale rabaan in ay ku soo rogaan shuruudo adag dadka shaqala-aanta ee dowladdu ay taageerto ee ku jira barnaamijyada gargaarka dadka u dhaqaalahoodu hooseeya sida kaalmada cunnada lacagta cadaanka iyo barnaamijka caymiska caafimaadka ee medicadeka loo yaqaano aqalka cad ayaa soo jeediyey in la joojiyo qarashaadka dowladda dhexe ee sanadkan oo aan waxba laga bedelin waxaana ay doonayaan in sidoo kale la joojiyo canshuur dhimista loo sameeyo dadka hantida leh ee maraykanka iyo shirkadaha qaar maamulka ayaa sidoo kale soo jeediyey in qarashka difaaca lagu daro qarashaad kasta oo la dhimayo halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington aan ku bilownay berita ayaa la filayaa in puntland ay ka bilaabato doorashada golayaasha deegaanka ee dadku ay codkooda ku dooranayaan hogaanka deegaanadooda magaalada boosaaso ayaa laga dareemayaa u diyaargarowga doorashadan oo dhinaca kalena ay diidan yihiin siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka nugaal wariyaha v o e da faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay soddon iyo saddex degmo oo ka mid ah degmooyinka puntland ayaa maamulka puntland u asteeyey in maalinimada biri ah ee ku beegan shan iyo labaatanka bisha ay dadku codkooda ka dhiibtaan goobaha loo asteeyey in dadku ay ka codayaan ayaa la dhigay intooda badan sanaadiiqda codbixinta iyo agabka kale ee ay isticmaalayaan dadka ka shaqaynaya doorashada waxaa la joojiyey isu socodka gaadiidka dadweynaha ee isaga gooshi jiray gobolada iyo degmooyinka puntland muddo laba maalin ah oo ay ku jirto maalinta biri ah ee ay doorashadu dhacayso dhinaca kale habeennimadii xalay ciidamo ka tirsan daraawiishta puntland ayaa gubay qaar ka mid a sanaadiiqdii doorashada oo loogu talagalay degmada buurtinle oo ka tirsan gobolka nugaal cabdifataax maxamed cabdinuur wasiiru dowlaha madaxtooyada puntland oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan magaalada garowe ayaa v o a u sheegay in doorashadu ay beri si toosa u dhici doonto isla markaasna aysan saameyn ku yeelan doonin sanaadiiqda la gubay
faadmo abaayo doorashadu sidii loogu talagalay bay diyaar garowgeeda u socdaa insha allahu bilaahi kariimna way dhici doontaa beritoole waxaan rajaynaynaa inay dhammaan meelihii loogu talagalay ay ka dhacdo hawshii la rabayna waa la qabtay dadkii howlwadeenada ka ahaa oo hawshan qaabilsanaa tibaagna diyaar garow fiican bay sameeyeen puntlandna mudday sugayeen maalinta britoole ah waxaan filayaa inay dee safafkii dhaadheeraa iyo hididiiladii dimuqraadiyadda ka bilaamatay soomaaliya mar labaad oo puntland buddigaha u noqotay ummaddu wada daawan doonta haddii rabeedmo xalay waxaa jirtay in qeyb ka mida ciidamo ay sanaadiiqda qeyb ka mida gubeen maxay saameyn oo doorashada ku yeelanaysa wax saameynna kuma laha qorshaha doorashaduna sidiisiibuu ku dhacayaa haddii rabeedmo iyo jabna kuma noqonayso shaqaqooyinka caynkaasi dadka reer puntland ee u ooman inay codkooda ku doortaan ciddii mas-uuliyadda ay u dhiibanayeen waa lasoo dhaafay xilligii dadku ay xoogga lagu haystay amba koox gaara u talinaysay marka gobolka nugaal oo kale berri ma ka mid taha meelaha dadku ay codkooda ka dhiibanayaan ilaa imika qorshaha waxba iskama bedelin si loogu talagalo doorashada inay ku dhacdo qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa v o a uga warramay dareenkooda ku aadan doorashada bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa faadima axmed muuse magaalada boosaaso ayaan joogaa aad iyo aad baa ugu faraxsanahay waxaan aaminsanahay inaan helay fursadda aysan aan horay u jirin weliba waalidiinteen aysan horey u haysan aad baan ugu qanacsana uguna faraxsanahay inaan codkayga la baxo aan soo gaaro nidaamka ah qof iyo cod waxaan ka codeynayaa sirada najax miyo boosaaso magacaygu waa miira cabdi cumar joogto magaalada boosaaso beri aad baa ugu faraxsanahay inaa codeyno insha allah waxaan ka codeynaynaa seejada iskuulka iskuulka hoose dhexe najax secondary school qof walba ururka uu arko inuu mataqaanaa uu waxqabad badan yahay buu u codeynaya dadku waa kala araa u duwan yihiin waan soo dhaweyneynaa isbedelka ka dhacay waxaana aada ugu faraxsanahay inaan soo gaarnay xilli ay shaqeynayso qof iyo cod rajeyna insha allah si amniga inay noogu dhammaato aan codkayga u dhiibano guddiga doorashooyinka puntland ayaa horey u shaaciyey in soddon iyo saddex degmo oo ka mida puntland ay ka dhici doonto doorashooyinka golaha deegaanka hase ahaatee waxaa muuqda in magaalada garoowe uu ka aloonsan yahay muran u dhexeeya qaar ka mida siyaasiyiinta puntland iyo maamulka talada haya faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
dhinaca kalena doorashada puntland ayaa ku soo aadeysa iyadoo uu khilaaf ka dhex ogan yahay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani iyo madaxda dowladda federaalk waxaa kale oo ay ku soo aadeysaa iyadoo magaalada muqdisho uu ka furmay shirka lixaad ee golaha wadatashiga qaran iyadoo ay puntland ka maqan tahay wariyaha v o eda seynab abuukar maxamed ayaa la hadasha qaar ka mida siyaasiyiinta kasoo jeeda puntland warbixintan ayayna nooga soo dirtay maalinta beri puntland ayaa looga dareeri doonaa doorashada golayaasha deegaanka dowladaha hoose ee toddoba iyo soddon degmo taas oo noqon doonta tallaabo taariikhi ah oo aan hore uga dhicin soomaaliya tan iyo burburkii kadib inkastoo ay ka dhalatay xiisad siyaasadeed ilaa toddoba urur siyaasadeed ayaa doorashooyinkan ku baritami doona sida la sheegay kuwaas oo soo sharaxay xildhibaanadooda heer deegaan waana doorasho aada isha loogu wadahayo siyaasiyiin iyo aqoon-yahano kasoo jeeda deegaanada puntland ayaa aragtidooda ka dhiibtay doorashada la filayo in ay dhacdo haddaba doorashada beri dhacayso maxay uga dhigan tahay puntland iyo guud ahaan soomaaliya waa kan cabdi cabdulaahi xaashi oo xilal kala duwan kasoo qabtay dowladihii dalka soo maray kana mid ah aqoon-yahanka kasoo jeeda deegaanada puntland oo arintaasi sharaxaya
doorashada beri dhacaysaa waxay puntland iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxay uga dhigan tahay waata maalin taariikheed waayo ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogta doorasho waxaa ugu dambeysay kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii lixdan iyo toddobadii kabacdi maanta waa maalin taariikh oo kala goysa ummadda soomaaliyeed ka gudbayso iyo guud ahaan reer puntland reer puntland si gaara waxay uga dhigan tahay maadaamay awl ahaayeen hooyada federaalka maantana waxay noqdeen beri doorashada dhacaysa soo gabagaboobaysa waxay uga dhigan tahay inay noqon doonaan aabihii dimuqraasiyadda oo ummadda soomaaliyeed oo dhan u noqon doonto tusaale lagu daydo competition u noqon doonto lagu tartamo golayaasha deegaanka la dhiso waddanku horey u socdo laga gudbo wixii qabiilkii four point five puntlandna saasay uga dhigan tahay soomaalina saasay uga dhigan tahay marka waxa weeye waa maalin taariikheed oo taariikhda gelaysa bob cusub u furaysa ummadda soomaaliyeed hanaanka doorashada tooska ah in ay ka hirgasho puntland waxa ay dad badan u arkaan in ay tusaale u tahay sida shacabka soomaaliyeed ay baahi weyn ugu qabaan in ay hoggaankooda ku soo doortaan codadkooda lagana gudbo nidaamkii muddada dheer lagu soo jiray sida uu aaminsan yahay xildhibaan iyo wasiir ku-xigeen hore oo ka tirsanaa dowladii federaalka ahayd xareed xasan cali sidoo kalena ka soo jeeda deegaanada puntland
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa salaaman tahay dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo iga dhegaysanaysa waa mahadsan tahay doorashadu berri insha allahu puntland waa ka dhacaysaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ilaahay iidankii wax dhibana ma ogi dadkuna waa u diyaarsan yihiin seejooyinkii iyo kulli waa la diyaariyey iyo dadkii codayn lahaa iyo kulli agabkii oo dhan waa diyaar intaan ogahayna dadku waa u heelan yahay muxuu ahaaye to puntland oo dhan shacabku waa u heelan yahay doorashadaas inay dhacdo waayo waa wax weyn weeye muddaa lagu soo shaqaynaya barnaamijkan qabaliga ah oo muxuu ahaayey to nabadoonnadiina ku wareereen isimadiina ku wareereen sidaa daraaddeed in maaragtay dadku dhallinyaradu ay soo baxaan oo hadda waxaan waraysanayay hameen dhaweyd niman dhallinyaro ah iyo gabdho ayaan waraysanayey waxay ku leeyihiin hal abuurka iyo shaqada iyo waxa socda iyo dhallinyaradu inay soo baxaan oo codkooda la soo baxaan oo la kala ogaado oo waxa weye waa wax weyn weye baabuurta shaqaynaysa ee dadka shaqaynaya yacni waa shaqo abuur weeye marka waa wax weyn weeye dadkuna waa fahamsan yahay hadda una malaynmayo qof iyo laba dan gaara leh inay hor istaagi karaan laba malyan oo qofku dhowaad waxa ay doonayaan iyo iraadada shacabku doonayo u malaynmaya in qof iyo laba ay oo hor istaagi karaan oo dan gaara leh marka insha allahu doorashadu waa dhacaysa waana wax weyn waana tusaale weyn waxaana qabaa waa kudayasho kudayashay mudan tahay waxaan u malayaa doorashadii ugu dambeysay haddaana khaldanayn lixdan iyo waxay ahayd toddobadii tanaa ku xigta puntland doorasho laga qabto oo qof iyo coda marka waana arrin kudayasho mudan waxaana ku tashjiicinayaa oo ku dhiiragelinayaa maamulada kalena inay ayaguna bilaabaan insha allahu tanoo kale waxaana laga baxo nidaamkan qabaliga iyo nin nin wada in laga baxo waa reer puntland ayagu waa go-aankaa waa gaareen waa mar horeyna gaareen insha allahu intaasaan odhan laha asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu beesha caalamka oo bogaadisay nidaamka dimuqraadiyadda puntland ayaa ku dhiiragelisay dhammaan daneeyayaasha in ay gacan ka geystaan xaqiijinta sidii doorashada loogu qaban lahaa jawi nabdoon iyo in wax laga qabto khilaafka imaan kara iyadoo loo marayo hanaanka iyo sharciga doorashada ka dhacaysa deegaanada puntland maxaa laga fili karaa waxaan su-aashaasi weydiiyey cusmaan yuusuf xaraare oo hore uga tirsanaa baarlamaanka soomaaliya aas-aasayaashii puntlandna ka mid ahaa bismillahi raxmaan raxiim doorashada iyo waxa laga fili karo waxaa weeye horta doorashadan waxay ka dhacaysaa puntland oo dhan ummaddu sida ay u heelan tahay iyo sida ololaha loogu jiro iyo sida loo ololeynayo waxaad moodaa hididiilo soomaali oo dhan ay berito ay hiigsan karto waxaana laga filayaa in si salmi ahoo nabada u dhacdo qof walba oo maanta dhalinyaro ahna wuxuu ka badbaadayaa ka xoroobayaa kursigii uu reerkiisii iyo odayaashii iyo qabaa'ilkii uu u doonan jiray hadda waxaa lagu tartamayaa waa arin afkaar xisbi weeye oo weliba hadda sida muuqata axsaabtu ay aysan ku shaqaynayn qaab cunfi iyo dhibaato ah oo waxay ku shaqaynayaan qaab kulligood ay ka siman yihiin oo ah nabadgelyadana in la ilaaliyo iyagana aysan qaab colaadeed aysan u dhaqmin waxa lagu tartamaya ay noqdo codka dadka waana guul weyn oo aad ay dadka ugu faraxsan yihiin waxaana laga filayaa guulo waaweyn oo taariikhi ah oo siyaasiyan ummadda puntland oo dhan iyo soomaaliya oo dhan wax u ah iyo inay guul iyo nabadgelyo ku dhammaataa la filaya hadduu ilaahay idmo xisbiga guulaystana isagu waxaa lagu arki doonaa codkiisa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhinaca kale iyadoo doorashadu jirto haddana waxaa magaalada muqdisho ka furmay maanta shirka golaha wadatashiga qaran ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaana shirka guddoominaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud shirka waxaa ka qaybgalaya madaxweynayaasha jubbaland koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle hase yeeshee waxaa shirka ka maqan madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani oo uu khilaaf kala dhexeeyo dowladda federaalka seynab abukar v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana somalilan ururka suxufiyiinta somalilan ee solja ayaa ugu baaqay hay-adaha xukuumadda inay baaritaan ku sameeyaan xariga weriye bushaaro baandhe lana raaco sida dastuurka somalilan uu qorayo oo aan dib u dhac iyo weliba habsan lagu sameynin kiiskeeda sida uu sheegay gudoomiyaha solja sakariya axmed maxamed oo v o eda la hadlay warkan hargeysa waxaa kasoo diray waryaheena qadar maxamed cakule iyadoo maalmahii ugu dambeeyey ee ku xidhnayd xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa weliye bushaare baande ayaa waxaa shalay booqday mas-uuliyiin ka tirsan ururka suxufiyiinta somalilan ee solja gudoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan zakariya axmed maxamed ayaa u sheegay v o a in bashaare baande ay ka cabanaysay markii la qabanayey dhibaato soo gaadhay waxaa kale oo uu sheegay zakariya axmed maxamed in ay soolja ahaan ka dalbanayaan hay-adaha garsoorka booliiska iyo hay-adaha kala duwan ee xukuumadda somalilan in la dedejiyo islamarkaana inta dastuurku ogol yahay loo raaco xadhigga iyo baaritaanka bushaare baande weriye bashaare baande oo maalmahanba ku xidhnayd magaalada hargeysa ayaanu shalay booqanay runtii waana la kulanay cabashooyin way qabtaa oo runtii weliba markii la qabanayay u badan oo ay ka cabanayso qaabkii loo qabtay waxaanan mar kasta ku celcelinaynaa in saxafiyiintaasi xidxidhan bashaarana ay kamid ka tahay runtii xorriyaddooda ay dib u helaan in wixii baaris ah loo dedejiyo oo runtii aan lagu jactadinin baarista oo muddo dheer aanay qaadanin oo muddo dhaaf aanay noqonin inta dastuurka iyo shuruucda waddanku ay ogol yihiin baanu ogol nahay in ay qaadato oo oo lagu soo baaro sida nidaamku dhigayana marka horeba qofka saxaafigaa shaqadiisa haddii xataa wax laga tabanayo waxa weeye waa madani maaha dembiile in sidii shuruucda ay waddanka dhigayeen xeerarka loo maro oo qabashadiisa xeer loo maro oo maxkamadeyntiisa amaba hayntiisa shuruucda waddanka loo maro ilaa iyo inta ay hawshaasi dhammaanaysana ururka saxafiyiinta somalilan esorja waa uu barbar taaganyaya saxafiyiinta xidhan iyo runtii in aanu ilaalino xoriyatul qowlka in aanu mar walba ku taageerano shuruucda waddanku intaay ogol yihiin in aanu ku shaqayno dhinaca kale gudoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan ee soolja sakariye axmed maxamed ayaan weydiiyey tiro wariyaalah oo maalmahan u dambeeye la sheegay in magaalooyin kala duwan xadhig loogu geystay
khadar aad iyo aad baad umahadsan tahay adiga iyo bahda v o edaba sidii warbixinta shalay ururka saxafiyiinta somalilan ee soolja uu kusoo saaray waxaa xidhan saxafiyiin dhowra magaalada boorama waxaa ku xidhan cali waaheen saxafi la yidhaahdo magaalada gibleyna waxaa ku xidhan isagana mukhtaar nuux ibraahim hargeysa laba weriyaa ku xidhan bashaare bande iyo yuusuf dool magaalada sheekh ee gobolka saaxilna waxaa shalay lagu xidhay weriye cabdikariin oo maanta lagu sii daayay damaanad guud ahaan markaa waxay noqonaysaa tirada guud ee sanadkan labada kun iyo saddexiyo labaatan la xidhay ee saxafiyiinta ahi koob iyo toban saxafi marka ururka saxafiyiinta somalilan runtii sidii aan horeyba u caddeynay aad baan uga soo horjeednaa waanu ka xunnahay xadhigga soo noqnoqonaya ee saxafiyiinta ee macalidarada ah ee runtii ah wax laga baaqsan karayo qofka saxafiga ah shaqadiisu maaha dembi maaha isaguna dembiila maaha waxa weeyaan shaqada uu qabanayaa shaqa uu dastuurku baneeyey article labiiyo soddon dastuurka jamhuuriyadda somalilan baa fasaxay in ay xorriyatul qowlka iyo saxaafaduba ay madax banaan yihiin marka shaqadaasay gudanayaan in runtii lagu tixgeliyaana aada iyo aad bay ayay wanaagsan tahay waana runtii mar walba ku celcelinaynaa waana soo jeedinaynaa in saxafiyiinta shaqadooda lagu ixtiraamo sidoo kalena in saxafiyiinta laftoodana mas-uuliyada iska saaraan wararka iyo xogaha ay bulshada la wadaagayaan taasina waa mid aan saxafiyiinta aanu mar walba ku baraarujino in qofka saxafiga ahi uu lamid yahay qofka muwaadinka ah ee somaliland ku nool ee dembi geli kara ee la xiri karo ee hay-adaha sharciga mari kara laakiin waxa aan habboonayn in xarig ama sharci xarig aan sharci ahayn oo runtii shareecda waddankeenana ka hor imanaya ay saxafiyiintu mar walba ay stationada ugalaan geesta kale waxaannu isku dayna hay-adaha dhinaca booliiska si aanu wax uga weydiinno xadhigga bushaare baande iyo wariyaasha kale hase yeeshee noomay suurtagelin khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
markana dhegeystayaal dhinacii heesaha
qaybihii kaarsanaa idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo warbixinno kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo aan idin dulmaro madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gudoomiyey shirka golaha wadatashiga qaran ee dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada oo maanta ka furmay xarunta madaxtooyada dalka sida lagu sheegay qoraalka soo baxay madaxtooyada shirkan ayaa looga arinsanayaa xaalada amniga dalka gaar ahaana wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab dhammaystirka dheencafinta iyo dhaqangelinta heshiisyadii hore ay u gaareen golaha wadatashiga qaran shirkan ayaa waxaa ka qeybgalaya madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan madaxweynaha koonfur galbeed cabdica xasan maxamed madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye iyo madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen waxaa ka maqan madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani oo dowlada federaalk ah ee dhexe uu khilaaf kala dhexeeyo sarkaal ruush ah oo ayaa arbacada maanta ah sheegay in gobolka belgorod ee ku yaala xuduudda uu la leeyahay ukrain ay habeen hore weerar ku qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn gudoomiyaha belgorod fayajaslef galadkof ayaa ku sheegay bartiisa telegaraamka in dhismayaasha maamulka iyo kuwo la degan yahayba ay waxyeella soo gaartay balse aanay jirin cid wax ku noqotay gadkoof ayaa sheegay in difaaca hawada ruushka ay soo rideen inta badan diyaaradaha aan duulyaha lahayn weerarkani waxa uu yimid maalin kadib markii ruushka uu sheegay in uu hakiyey weerarada dhanka dhulka ah ee ka dhacaya agaasiye madaxweynaha iiraan ibraahim ra-iisina waxa uu talaadadii shalay la kulmay dhiiggiisa indonesiya jako widodo booqashadan uu ujeedkeedu ahaa xoojinta xiriirka dhaqaale ee u dhexeeya labada dal ee muslimiinta u badan iyadoo ay sii kordhaysay xiisada juqraafiyadeed ee caalamiga ah wadaxaajoodayaalka ma wadaxaajoodkii u dhexeeyey maamulka madaxweynaha dimuqraadiga ah ee mareykanka jo biden iyo sharci dejiyayaasha aqalka wakiilada ee jamhuurigu ay maamulaan ayaa waxa ay mar kale kulmayaan maanta iyagoo ka doodaya sidii sare loogu qaadi lahaa xadiga deynta dowladda wadahadallada u dhexeeya labada dhinac ayaa furmay talaadadii iyadoo aan wax horumar ah laga gaarin heshiis dhigaya in qasnada mareykanka loo fasaxo inay sare u qaado lacagta ay deysan karto oo hadda ah soddon iyo kow trilyan oo dollar si ay usii amaahan karto lacago kale oo dheeri ah si ay u bixiso biilasheeda xogayaha maaliyadda mareykanka janet yelan ayaa ka digtay in wasaaraddu ay lacag la-aani ku dhici doonto maalinta khamiista ee bishu ay tahay kowda juun taasoo ku qasbi karta dowladda in ay bixin weydo deymaha lagu leeyahay mareykankana waxay gelin doontaabay tiri hoosu dhac ba-an iyo qalqal ku yimaada suuqyada caalamiga ah halkaad nagala socotaana waa v o a washington waxaa maanta magaalada muqdisho ka furmay carwada buugaagta ee muqdisho carwadan oo sanadla ah ayaa muddo saddex maalmood ah oo ay socon doonto waxaa lagu soo bandhigi doonaa buugaag kala duwan iyo doodo cilmiyeysan sanadkan waxaa diiradda lagu saari doonaa akhriska iyada oo dad badan oo soomaali ahna ay ka qayb galayaan wariyaha v o eeda cabdicasiis barrow ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho muddo saddex maalin ayaa lagu wadaa in carwada buugaagta muqdisho ay ka socoto dhismaha golaha murtida iyo wacyigelinta soomaaliya ee tiyaatarka qaranka waxaana lagu soo bandhigayaa buugaag kala duwan iyo doodo waaweyn oo looga niqaashayo fikirka iyo aqoonta bulshada soomaaliyeed wasiiro ka tirsan golaha xukuumadda siyaasiyiin iyo aqoon-yahan ayaa munaasabadii furitaanka ka soo qayb galay agaasimaha muqdisho boogfer sheekh maxamed diini oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in martidu ay ka kala timi shan iyo toban waddan iyo gobollada kala duwan ee soomaaliya islamarkaana ka qaybgalayaan bandhigan dhinaca kale waxa uu hoosta ka xariiqay in sanadkan diiradda lagu saarayo bandhigga carwada buugaagta muqdisho akhriska iyo kobcinta aqoonta bulshada sanadkan waxaa diiradda carwada buugaagta muqdisho ay saari doontaa aasaaska akhriska khaasatan akhriska aan waxbarashada iskuuliga oho waajibka ahayn dhaqankaas in la baraarujiyo oo la baahiyo oo akhrisku uu noqdo wax damaashaad iyo si raaxa leh qofka uu maskaxdiisa u baro waa ta koobaad ta labaad waa baraarujin cilmi baaris baahsan oo mawaadiic kala duwan soomaalidu inay samayso eh, umuuraha soomaaliya iyo soomaalidaba haysta ay ka samayso eh, si cilmiyeysan markaas wax walba oo fudud iyo wax walba oo adagba looga doodo si caafimaad leh oo ku salaysan cilmi ka yimid cilmi baaris iyo daraasad sheekh maxamed diini eh, muxuu yahay hadafka dhow iyo kan fog ee carwada bugaagta muqdisho laga leeyahay iyo yoolka aad tiigsanaysaan mustaqbalka kow in la fududeeyo tubta helidda bugaagta oo baahsanaata oo meel walba laga helo eh, cid walibaana ay hesho eh, dhaqan dhaqaale eh, iyo dabaqad bulsho ay ku jirto iyadoon loo fiirinayn Eh, sidoo kale yoolku waa in maktabado guud eh, la kobciyo meelo aysan ka dhisnayn laga dhiso eh, la taageero wax walba oo lagu taageeri karo Eh, dadyow waayahan dhalinyaraba ha u badnaadaane inay degaamadooda maktaba maktabado guud ka dhisaan eh, wixii bugaag loogu tabaruci karana ee carwada bugaagta muqdisho eh, looga aruuriyo ta labaad waa in eh, la xoojiyo dadaalada eh, tayeynta waxbarashada ee soomaaliya oo idil oo markaas lala falgalo dadka eh, mas-uuliyiinta ah ee kasoo qaybgala eh, carwada bugaagta muqdisho Eh, tan u dambeysa oo ah yoolku in sawir qurux badan uu ka baxo muqdisho iyo dalkaba sawir ku salaysan akhris iyo buug iyo dhigaal iyo qoraal iyo aqoon eh, qaybna ay ka noqoto dib u dhiska soomaaliyeed cusub dhinaca kale waxaa v o eda la hadlay qaar ka mid a qoraayada kasoo qayb galaya munaasabadan gaar ahaan kuwa buugaagta kusoo bandhigaya casiis aad baad u mahadsan tahay buugga iftiinka qalinka waxaa la daabacay labadii kun iyo labaatanki waxaana daabacday shirkadda hill bress Een, sanadkii uu soo baxay ayaa muqdisho lagu soo bandhigay kadibna hargeysa iyo goobo kale la geeyey buugga wuxuu si guud ka warramayaa maqaale la isku geeyey oo ku saabsiisan nolosha diinta taariikhda iyo falsafadda wuxuuna si qoto dheer u faaqidayaa mawduucyo muhiim ah oo la xidhiidha la dhaqanka bulshada iyo qofka dhallinyarada ah mawduucyo uu u baahan yahay Ee, labadii kun iyo labaatanka ayaa la daabacay wuxuuna ilaa hadda laga daabacay ee, wuxuuna mara- wuxuuna marayaa daabacaddii labaad ayaa laga bixiyey maxay kaaga dhigan tahay bandhigga buugaagta muqdisho oo aad qaybta ka tahay oo aad weliba safar usoo gashay oo aad ka timid beled xaawo bandhigga buugaagta muqdisho waa sanadkii labaad oon ka soo qayb gelayo xaqiiqatan waa madal weyn iyo fursad weyn oo kulmiso khistayaasha iyo bahda qalinlayda taasoo madal aqooneed ah oo wax weyn ka taraysa wacyiga soomaalida iyo dhallinyarada si gaar ah akhriskooda iyo ogaalkooda oo ku faraxsanaya anigoo matalayo bahda ah, akhriska iyo qalinlayda ee gadow gaar ahaan beled xaawo oo maktabadda dadweynaha ee beled xaawo anigoo ka socdo buugga iftiinka qalinka lagu soo bandhiga mar kale ee carwada buugaagta muqdisho sanadkii toddobaad ee waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkii soo agaasimay dadkii qabanqaabiyey qorshaynteeda lahaa fangaraynayey sidoo kalena ee casuumaadda noo sameeyey cabdicasiis aad ayaa u mahadsan tahay Een, dabcan buuggan cil- caawiyaha cilmibaaraha waa buug ee, ka hadlaayo sida ee, researchka loo sameeyo Een, maantana een, waxaan qayb ka ahay dadka ee, halkan ku soo bandhigayo een, buuggan caawiyaha cilmibaaraha waa buug ee, sida magaciisaba ka muuqato een, loogu talagalay een, dadka cilmibaarista waddankeena ka sameeyo een, gaar ahaan ardayda iyo macallimiinta jaamacadaha Een, cabdicasiis waxaa og tahay in soomaaliya een, ardayda jaamacadaha ka qalinjibinayso looga baahan yahay inay qoraan een, buugga theesiska ee qalinjibinta Een, hadduusan ardaygii qorina buuggaas aysan uga adkaan doonto ama ama loo ogolaan doonin inuu jaamacadda ka qalin jebiyo marka sidaas aawadeed een, buuggan waxaan ugu talagalnay bal inuu caawiyo ardayda jaamacadaha een, ka qalin jebinayso waa sanadkii toddobaad oo munaasabadan lagu qabta muqdisho xilli ay kobcayso waxbarashada dalka sidoo kalena dhallinyaro badan ay ku soo biirayaan saaxadda qoraalka iyo cilmi baarista cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana dhegeystayaal waxaanu idiin soo gudbinaynaa xubintii dooda gaaban raalli ahaada dhegeystayaal markana beledweyne inkastoo ay yaraadeen daadadkii kusoo rogmanaya magaalada beledweyne xaafadaha qaarna ay noloshu caadi kusoo noqonayso haddana waxaa la dareemayaa saameynta bani'aadanimo ee daadadkaasi ka dhashay wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa tegay xarun agoon oo ay dadku kusoo barakaceen oo ku taala magaalada beledweyne warbixintan ayuuna nooga soo diray inkastoo hoosudhac laga dareemayo daadadkii kusoo rogmaday magaalada beledweyne haddana weli waxaa bulshada dhexdeeda ka muuqanaya saameynta ay fatahaadda ku yeelatay dadka magaalada ka barakacay ayaa laba u qaybsan kuwa gudaha magaalada ku barakacay iyo kuwa duleedyada magaalada deegaansaday laakiin waxay dhammaantood ka wada saman yihiin inaanu helin cid ka taageerta baahiyaha asaasiga sida caafimaadka iyo hoyga axda fiiltare oo ka mid ah ilaa soddon qoys oo deegaan ka dhigtay xarunta agoonta ugaas khaliif ee magaalada beledweyne ayaa waxay ka waramaysaa sida noloshoodu ay tahay mar haddii weli aanu dib ugu laaban guryahooda waxaan ku noolnahay ugaaska ugaas khaliif agoonta kuleejada annaga soddon qoys waa dhanna waxaan ka soo imaanay ninba xaafadoo ka imaaday fiiltar ahaan ana hala ka imaaday iyo hala buuladaan ka imaaday iyo waa isku jir waa waayeel waa noo joogaa carruur waa noo joogtaa waa badannahay ilaahay ana sii badiye aniga dharkana waa dhaqi jiray guryaha malaasi jiray hadda waxaan ku soo aruursaday afar kooba cajiinaan geystaa afarta kooba cajiinka halana waa ii soo gadmata halane ilmahan usoo cestaa dadka qaarna ceer jaallay jiraan annagana meeshaanan go'toon ku nahay wax aan haysanana male ani kastaad cajiinkaanba iska qaataa oon meelaha la fadhiistaa hadday ii gadmato alxamdu shukur hadday ii gadmayn alxamdu shukur haddana ilmaha wallaahi qandhaqandha iyo walax waa jiraan shubanshuban hataa waa jiraa wax waa waxaysan yihiin saasay tahay nadaafaddu waa ku dadaalnaaho wax waa haxaaqaynaa daawo waa u baahannahay madax hadduu noh wareera kaniin waxaan ku gadanno ma haysanno maxaan kuu sheegaa oomo oome hataa ma haysanno waa kaasa cali maxamed cismaan oo ka mid ah odayaasha dadka barakaca ku ah xarunta agoonta ugaas khaliif ayaa waxa uu tilmaamay inay jiraan dhibaatooyin badan oo horyaal dib u laabashada guryahooda iyo nolosha xilligan oo guryahooda ay ka soo maqan yihiin
meel hadda la aadina ma laha xaafadii dhexdeedana meel kuleej ahaan joognaa oo weliba mataqaanaa oo biyana ku dhex jiraan oo dalcadeedana meesha ugu dambaysay biyaha lagula dhex jiro sidaas awgeed waxa waaye dadka nolol waa iska taqaanaa oo dad biyo maaragtay gaararka kaga jiraan oo meel walba mataqaanaa biyo ka joogaan in culayskeeda wax intuu la egyaha waa wax la gara karo dadka sidaasay tahay waxay nolol haastaanay jireen waxay hooy ku jiraanana jirin wax ilaahay kuma darnaada muruq maala iska wada ahaayeen dee nin muruqiisii xataa meel uu kaga shaqaysta aanna jirin biyana ku dhex jiro noloshiisiina ay sidaas tahay ayay horta dadka yihiin dadkii waxa waaye waa dad aad u tabaalaysan awalow horta waxa waaye marka ugu horreysa noloshaa horta muhiim u eh dadka nolol baahan yihiin waxay nolol haystaa ma laha waa dad muruq maal ay ahaayeen muruqoodiina hadda maanta meelay la aadaan ama ay kaga soo shaqaystaa ma laha waa dad biyo ku dhex jiro markii la helo intaas waxaa soo xigo biyo biyo ma haystaan biyo nadiif ma jiraan waxaa xigo marakaneeco oo mataqaanaa dhan walbaba maarata kaneecadii a kacday guryihii waxa waaye waa haddii lagu noqdo masquulaha iyo eber waaye adigoo meel walba dadkan waa ka dhibaataysan yihin ma garat isku rarnay ku nool yihiin oo noloshooda weliba aan nolol hadda la tilmaami kara aan ahayn ninkii arkama ogiyi kennedy sandhool guure waa guddoomiyaha laanta fiiltare ee xaafadda buundaweyn waxa uu sheegay inkan xaafad ahaan ay qabaan dhibaatooyin ka badan kuwa haysta dadka ku nool xaafadaha kale ee magaalada waxaan halkan ka caddaynayaa xaafadda buundaweyn inay tahay xaafadda saamiga ugu badan laga barakacay dadka degan yihiinna dadka ugu badan ee muruqmaalka ah xoogsata muruqmaalka sidaas darteed weliba xaafadaha kale sida kooshin iyo xawataako iyo howlwadaag howlwadaag waxaa u suurta gashay inay duleedka magaalada xaafadaha howlwadaag inay u baxaan oo ayaga dhagaxii iyo meel u baxaan ay heli karaan kooshin oo kaleetana waxay ku barakacday ceel jaalle xawataaka kadaalika ceel jaalle ku barakacday laakiin xaafadda buundaweyn laba webiyaa dhinacyaha ka maray laba webi dhexdooda ku jiraan kiligan la bixiyey ee waraaboole sida adigaba ogta ka warqabto iyo webigii caadiga ahay marka nin laba webi dhexdooda ku jiro buundadiina ay biyi ka kor shubeen markiisa horena muruqmaal ahaa meel oo u baxo iyo meel oo maciinsada ma lahan tiiyoo jirtaana waxaa noo lagu dara wax buundaweyn ka barakacay waxay biyi galeen ma laha aadaan uga xunnaa midaas inkastoo la tilmaamayo in fatahaadan ay ka saameyn yar tahay kuwii sannado hore ka dhacayay gobolka haddana waxaan la dafiri karin dhaqaale burburka ay magaalada u geysatay waxaa toddobaadkii saddexaad xiran goobaha waxbarashada ganacsiga iyo badi isu socodka dadka ee xaafadaha qaar xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
markana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban xasan kaafi cabdiraxmaan qoysta ayaa muqdisho nooga soo diray
muddooyinkii ugu dambeeyey wasaaradda arrimaha gudaha dowladda dhexe ee soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka jira waxa ay si wada jira uga shaqaynayeen qaabkii gobollada dalka looga samayn lahaa nidaamka deegaan doorashada loo yaqaan si ay dadku u soo doortaan mas-uuliyiintii matali lahayd waxaana jirta in qaar ka mida gobollada dalka loo sameeyey golayaal deegaan halka kuwo kalena aan weli lagu guulaysan samayntooda haddaba xilligan ma la joogaa wakhtigii golayaasha deegaanka la dhisi lahaa waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya axmed naaji cabdi salaad iyo bashiir xuseen gadoon oo labaduba ka tirsan dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya axmed naaji walaal way habboon tahay golo deegaan in la sameeyo oo degmooyinka dalka guud ahaantooda loo sameeyo golo deegaan golaha deegaanku waa waxa keliya oo maamulada ama degmooyinka dalku ay ku heli karaan xuquuqdooda maxaa yeele nidaamyada jirjir awal magacaabis bay ahaayeen laakiin marka golo deegaan la sameeyo waxaa halkaas ka muuqanaysa in dadku wax qofka ayagu ay rabaan la xisaabtami karaan kuna kalsoon yihiin inay degmadaas amase deegaankadaas ay u dhiibtaan marka golaha deegaanka aad baan usoo dhaweynayaa in golo deegaan la sameeyo oo dadka deegaanadaas degan ayagu ay soo doortaan dowladda federaalka barnaamijkaas ay wado iyo maamul goboleedana waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno haddii aan dhallinyarada in barnaamijkaas xoogga la saaro haye bashiir aniga waxaan qabaa inaysan xilligan aysan habbooneyn aysan ku habbooneyn duruufaha iyo xaaladda aan ku jirno waa sababeynaya inta aanan sababeynta aanan sii gudagelin waxaan rabaa taariikh ahaan anaga lixdankii xorriyad qaadanay dowladd waxaan helnay madaniya ama rayid ah oo dadku soo doorteen xilligaas lama sameynin nidaam golo deegaan lama sameynin taariikh ahaan haddana waxaad xukunkii qabsaday maxamed siyaad barre maxamed siyaad barre isagana wuxuu ahaa hogaamiyad talada ay ku aruursan tahay xarunta dhexe ee soomaaliya muqdisho marka horta soomaaliya ma lahaan jirta maya maxaa sharciga nooga yaalla maxaa nooga qoran wax nooga dhigan ama nooga qoran ma jiraan taariikh ahaan hadda aan taaganahay wadanka isku xaalad maahan situationka amniga xaaladda amni dalku isku mid maahan deegaano xasiloon oo laga hirgeli karo iyo deegaano aan xasilooneyn oo aan laga hirgeli karin deegaanada xasiloon sharciya ma diyaarsan dadkii fursad ay ku codayaan ma leeyihiin institution u diyaarsan golaha deegaanka nidaamka loo maraayo iyo halbeegga la isticmaalayo inuu ku shaqeeyo shuruuc dhigan oo la raacayo waxaas o dhan ma jiraan waa maya wixii waxay noqonayaan marka laablakac iyo wax nagu soo dhacay oo jacayl aan ku raadinayno wax wanaagsan laakiin isku bedelaya wax dhibaato ka imaato marka saa darteed waxaan leeyahay xilligaani ma habboona axmed naaji maxay ku habboon tahay xilligan in golo deegaan laga hirgeliyo gobolada dalka golaha deegaanku waa golaha matalaya dadka shucuubta deegaankaas degan oo degmadaas degan waxaan ogsoonahay golaha deegaanka hadda waa la magacaabaa markii la magacaabo golaha deegaanka gudoomiyaha meesha qofka meeshaas loo magacaabo gudoomiyaha degmada ama uu gudoomiyaha gobolka amase madaxweynaha amase u magacaabay statekasna ka xukumaa u magacaabay lama xisaabtami karo macnaha dadku lama xisaabtami karaan laakiin markii golaha deegaanku ay soo doortaan qofka ayagu ay rabaan ayagana berri haddii qofkaani oo shaqadiisii kasoo bixi waayo ayagaa la xisaabtamaya ayagaa xil ka qaadaya ayagaa u dhiibanaya qofka ay rabaan oo isdhahan meeshan u qalmaa laakiin qofka marka uu qof nomini ah oo la magacaabay oo ay dowladdu soo magacaabatay ama gudoomiye gobol ama statetka ninka xukumahay oo madaxweynaha ka ah oo soo magacaabay wuxuu noqonaya qofkaasi qof waxyaabaha uu bulshada qaabka kula dhaqmaayo iyo shuruucdiisa guud ahaan iyo qaabku mataqaana shaqada u qabanayahay ma noqon karaan qaab dadka ay ku qanacsan tahay keliya isugu wuxuu qancinaya qofka soo magacaabo marka anigu golaha deegaanka in la sameeyo aad baan aad baan u dhiirigelinaya aad baa waa aad waana xirjinaya in la sameeyo bashiir maxay yihiin sababaha aad u cuskanayso inaan waqtigan loo baahnayn golo deegaan golaha deegaanku kuma ansaxo ama sharci kuma noqdo in la magacaabo oo sida gudoomiyihii loo magacaabi jiray keligiisa loo magacaabo golaha deegaanka wuxuu u baahan yahay institutionkii golaha deegaanka in la doorto ka shaqayn laha inuu samaysan yahay bulshadii haddana ma power sharin anaga four point five aa isticmaali jirnay ma nidaamkii qabaliga hayay wax u samaysmayaan mise waxaa la samaynaya inta dadka la tiro koobo ayaa loo samaynayaa sector sector xaafad heblaaye iyo xaafad heblaaye xaafadaas waa afar xaafadaas waa afar afar xaafadooda min afar lix iyo toban ayay golaha deegaanka noqonayaan gudoomiyihii kasoo dhexbaxa ay iska dhex dooranayaan sidaasay ku sameysanayaan marka waxyahoodii departamentu meel la leeyahay ma waxaa leeyahay power sharing four point five aan ku shaqeyn jirnay halbeegaasa la isticmaalaya wixii oo dhanba ma cadaba way nagu soo dhaceen wasaaraddii laga rabaa marka aragtida in la imaato wasaaraddii laga rabaa public speaking inay sameyso ummaddii hor tagto la hadasho wacyigeliso ka dhaadhiciso waxaa loo baahan yahay institutionkii gola deegaan inuu la hirgeliyo ka shaqeyn lahaa ee ka shaqaysiido waxaasoo dhan marka ma haysan waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo axmed naaji horta golaha deegaanka walaalkey sida uu sheegay horta sida uu ka aaminsan yahay ma ahan uu sheegay golaha deegaanku horta dowladda hoose waa xubno tiro dad ah oo ka oo loo yaqaano golaha deegaanka waxay ka kooban yihiin saraakiil oo xubnaha ah iyo xisaabiye iyo xogaye iyo guddoomiyaha oo loo yaqaano duqa ee magaalada marka golaha deegaanku sidoodaba walaalkii waxay shuruuc iyo waxay u baahan yihiin system institution iyo wax shaqeeya u baahan yihiin dowladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha maamul goboleedyada ayaa u dejinaya sharcigii ayagaana sharcigaas u gudbina laga rabaa hadda puntland oo kale waa ay leedahay garowo kale golo deegaan way leedahay wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland iyo wasaaradda federaalka ayaa iskala shaqeeyey oo golaha deegaanka u sameeyey cidda laga raba inay sharcigaas sameyd ahayna waa dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maamul goboleedka iskala shaqeynaya degmooyinka tuulooyinku kala badan karaan marka haddii deegaanka dadku ku kala badan yahay waa qasab markasta qolada marka meesha ku badani waa badsanaya nambarka dadka la sooxunayo laakiin waxa hadda khilaaf iyo dhibaato iyo isku dhacyo keena inay tahay aniga u malayn maayo aniga waxaan u arkaa in nidaamkan golaha deegaanka ah la dedejiyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda dowladaha maamul goboleedyada wasaaradda arrimaha gudaha ay dedejiyaan barnaamijkaas si nidaamka federaalka loo gaarsiiyo tuulooyinka hadda qaabkan golaha deegaanka waa nidaamka federaalka oo hoos loo sii dedejinayo aniga waxaan qabaa oo xalla aan u arkaa in golaha deegaanka ay tahay waqtigan waqtiga loo baahnay bulshada soomaaliyeedna ay soo dooran lahayn qofka igu matali lahaa bashiir dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa ani waxaan ku soo gabagabeynayaa saddex qodob waxaan kula talinayaa wasaaradaha ku howlan hirgelinta golaha deegaanka ee heer dowlad goboleed heer federaal in ay ugu horeyn sameeyaan cilmi baaris deegaanada tagaan qiimeyn ay sameeyaan dadka soo wareystaan ay situationka ay ku kala nool yihiin dadka iyo farqiga u dhexeeya magaalooyinka ee loo sameynayo golaha deegaanka ugu horeyn horta inay soo ogaadaan duruufaha ay ku nool yihiin deegaanka amnigu saamaxaayo deegaanka haddii gola deegaan loo sameeyo qofka golaha deegaan noqonaya magaalo aysan amnigiisu laisku halay karin riski waayo nafsiisa halis galaysa waayo ma askariya loo sameynaya meelala gaara loo sameynaya maxeer ciidanuu ku noolaanaya waa maya waxaa la rabaa qofka golaha deegaanka inuu dadka la noolaado ugu horeyn horta in riski assessment la sameeyo maxaa deegaan aan amnigiisa laisku halay karin haddii gola deegaan loo sameeyo dadka sidee lagu badbaadi karaa bulshada matali laha siday ku helayaan safe ku noqonayaan siday ku nabadgelayaan in laga fakaro degmo ayadiiba bank crypt ah oo aan daqli lahayn oo aan resource lahayn oo aan maamulkeedii daqli aruurin sameynin oo ayadananba dad ku noolna ay yar yihiin business fiican uusan ka jirin sidee ayadana golaheeda deegaanka noqonaya sidee u ekaanaya yaa xitaa haddii loo baahdo kabaay yaa kabaay ma lahaaya waa maya in risk assessment iyo la sameeyo research lagu sameeyo deegaanada kala duwan oo category iyo sector sector loo qaybiyo la sameeyo plan a plan b plan c ama sida mudnaanta koowaad mudnaanta labaad mudnaanta saddexaad oo kale la sameeyo kadibna wasaaraduhu inta isku yimaadaan dad badan oo khubara ah oo blindinka qorsheynta gola deegaan sida loo sameeyo yaqaana ay barnaamijkaas sadgareeyaan kadibna gola deegaan sidaas lagu helo intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed naaji cabdi salaad iyo bashiir xuseen gadoon oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada wax ku baratay gudaha dalka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
intaasi ku dhaafno xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste gabagabada idaacaddaanu kusii dhowaaneynaa dhegaystayaal markana kaalmihii heesaha
Banka, the banka, karaye dhab jacayla igahoo codka macaan ee jookla shari jaamac waxay gabogabo ahayd idaacaddeenii galabnimo intaan caawa toddobada fiidnimo mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idinle sidaa iyo nabadgelyo